halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barteena twitterka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo tobanka bisha nofembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda fiidkana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra xabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a roberto mugabe oo laga qaaday xilka hogaaminta xisbiga zanu p f ee talada dalka zimbabwe haya iyadoo sidoo kalena loo qabtay inuu afar iyo labaatan sac gudahood xilka madaxweynenimo uga dego haddii kale xilka laga xayoobin doono somalilan oo dib u fasaxday isticmaalka baraha bulshada iyadoo si weyn loo sugaya natiijooyinkii doorashada madaxtinimo ee isniintii ka dhacay halkaasi
waxaad kaloo maqli doontaan qoyska cabdikariin qalbi dhagax oo soo dhoweeyey go'aanka baarlamaanka sidoo kalena dalbaday dowladda soomaaliya in ay qalbi dhagax ka daba tagto oo etoobiya ay sii dayso waxaan isku dayey anigoo dhallinyara inaan sameeyo barnaamij fikirkiisa aan magaalada hore u jirin runtii
waayahay waa warbixinaan meesheedii ahayn sidaan filayo waxaa kaloon idiin haynaa maxkamadda sare ee kenya oo berri go'aan ka gaadhi doonta doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkaasi ka dhacday sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
bogadaawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe waataan bidhaam quruxsanay soo bajoodireye waataan baadi celiyoy lahaa yayambaylihiina
xisbiga talada dalka zimbabwe haya ee sanu b f ayaa madaxweynaha dalkaasi robert mugabe siiyey ilaa iyo duurka isniinta si uu xilka uga dega amaba maamuus xayuubin lagu sameeyo xisbiga ayaa madaxa xisbiga u magacaabay emerson munangagwa oo laba toddobaad ka hor uu madaxweyne mugabe xilka keeriyey hogaamiyaasha xisbiga ayaa sidoo kale haweeneyda madaxweynaha grace ka eriyey xilkii madaxa xisbiga ee garabka dumarka sabtidii shalay ayaa kumanaan dad ah oo aad u xamaasaday sani ay dibadbax ugu yimaadeen waddooyinka magaalada haraare iyadoo dadkaas qaarkoodna ay u lugayeen dhinaca guriga mugabe iyagoo dalbanaya inuu madaxweynuhu iscasilo dalabka ah inuu xilka ka dego ayaa soo badanaya xubnaha xisbiyada mucaaradka ayaa ka cadhaysan geedi socodkooda hadallada lagaga arrinsanayo mustaqbalka madaxweyne robert mugabe christopher mutsemvagwa oo ah madaxa ururka midooda ee dadkii zimbabwe usoo dagaalamay ayaa warfidyaenada u sheegay in dibadbaxyada looga gol leeyahay sidii madaxweynaha xilka looga qaadi lahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka morgan morgan tasfangray ayaa oo hogaamiye xisbiga movement for democratic change ayaa ku biiray dadka mugabe ugu yeedhayaa inuu isxasilo hase yeeshee ilaa iyo hadda macadda wax muujinaya in mugabe uu doonayo inuu si isxilqaan ah xilka uga tago sacad al xariiri oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka lubnaan horaantii bishan ayaa sheegay inuu ku noqon doono magaalada bayruut ee caasimada wadankiisa arbacada toddobaadkan isagoo sharaxi doona sida uu sheegay iscasilaadiisii la yaabka laheyd ee uu kaga dhawaaqay sacuudi arabiya iyo wixii ku kalifay xariire ayaa waxa uu kasoo muuqday ilinka hore ee qasriga madaxtooyada magaalada baris ee dalka faransiiska waxaana ay shir jaraa'id wada qabteen isaga iyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron wuxuuna sheegay master macron in uu si weyn u caawin doono xariiri dibna uu u xallin doono xaaladda khallafsan ee siyaasadeed ee dalkiisa ka haysata sidaad og tihiin waan iscasilay waxaana arrinkaani sabab igu kaliftay iyo waxa ay tahay baan uga hadli doonaa lebnaan ayuu yidhi xariiri isagoo intaasi ku daray inuu ka qaybgeli doono dabaaldega maalinta xorriyadda dalkiisa oo ku beegan arbacda toddobaadkan wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga melven javuzoglo ayaa martigelinaya labada wasiir arrimo dibadeed ee ruushka iyo iiraan mas-uuliyiinta ayaa ku kulmaya magaalada antaliya ee xeebta ku taala si ay isugu diyaariyaan shir madaxyada arbacada ruushka ka dhacaya lagagana arinsanayo arrimaha suuriya inkastoo ankara ay taageerto mucaaradka suuriya ee kasoo horjeeda suuriya iyo ruushka marka laga hadlayo dagaalka sokeeya suuriya aan ku celiya halkaas inkastoo ankara ay taageerto mucaaradka suuriya ee kasoo horjeeda iiraan iyo ruushka marka laga hadlayo dagaalka sokeeya suuriya haddana waxay dalalkaasi si weyn uga wada shaqeeyaan sidii xiisadda loo qaboojin lahaa ciidamo ka socda saddexdan dal ayaa la geeyey suuriya si ay u abuuraan waxaa loogu yeedhay goob xiisadda lagu qaboojinayo oo ku taala deegaanka idlib oo ah meesha ugu dambaysa ay ku sugan yihiin xooga la dagaalamaya maamulka bashaar al asad inkastoo saddexdan wadan ay aada u wada shaqaynayaan haddana ajandahooda ugu weyn ayaa ah sidii looga adkaan lahaa khatarta muuqatee kooxda isis kulanka axadda maanta ee magaalada antaliya ayaa la doonayaa in lagu yareeyo haddii aanan lagu xalinaynin farqiga u dhexeeya dhinacyada ka hor inta aan la gaadhin xilliga shirmadaxeedka oo ah maalinta arbacada hogaamiyaha muddada dheer ahaa mucaaradka dalka venezuela antonio ledesma ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha sbain mario rojoy labada hogaamiye ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada caasimada ee madrid sabtidii shalay ahayd waxaana antonio ledesma oo ah hogaamiye mucaarad adaga uu ka soo baxa isbuucan horaantiisa dalka colombiya kadib markii uu ka soo baxsaday xabsi gurigii uu ku ahaa magaalada caasimada dalkiisa ee caracas weli midkoodna si rasmiya meel fagaara ugamuusa hadlin ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha mucaaradka ka hor inta uusan ka soo tegin colombiya ledesma waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu la dagaalamo siyaasadda xorta aanan ahayn ee ka hirgashay wadankiisa islamarkaasina mid xora uu ka hirgeliyo wuxuu sheegay inuu ledesma oo ahaa hogaamiyihii hore ee caracas ee isagu guddoomiyaha degmada ahaa uu khadka telefoonka kula soo hadlay madaxweynaha colombiya joan manuel santos oo uu sheegay in uu taageero ka doonaya hase yeeshee waxa uu sheegay madaxweynaha colombiya inuu dalkiisa taageero la hortaagan yahay hogaamiyaha mucaaradka ka hor intuusan u gudbin magaalada madrid ladesma ayaa ah xabsi guri waxa uu ahaa tan iyo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii markaasi oo lagu eedeeyay afgembigii dhicisoobay waxaase uu jimcihii ku soo baxay dalka dariska ah ee colombiya isagoo markii dambena uga soo gudbay dhinaca booliiskana ay goobjoog ahaayeen ee ciidamada milatariga una soo gudbay dhanka dalka sbain
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba warar soomaaliya ee ku saabsan ayaa inoo socsocda marka horese zimbabwe xisbiga talada dalka zimbabwe haya ee zanu p f ayaa maanta xilkii hogaaminta xisbigaasi ka qaaday madaxweyne robert mugabe iyagoo sidoo kale mer mugabe u qabtay muddo afar iyo labaatan saac gudahooda inuu xilka madaxtinimo ee dalkaasi iskaga dego haddii kale maamuuska xayuubin lagu samayn doono xisbigan ayaa waxaa hogaankiisa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi emerson menangagwa nuur xasan nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya ma ahayn wax la filayay toddobaad ka hor in madaxweyne robert mugabe awooddiisu sidan u wiiqmi doonto in ka badan laba boqol oo ergo ayaa fadhiday kulankii ay maanta xubnaha xisbiga zanu b f ay xilka uga xayuubiyeen hogaamiyahoodii robert mugabe zanu b f wuxuu sidoo kale xubinnimadeedii xisbiga iyo sidoo kale madaxii qaybta haweenka ee zanu b f uu ka qaaday marwada madaxweynaha grace mugabe mugabe oo ah hogaamiyaha keliya ee zimbabwe soo xukumay tan iyo markii ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska sanadka kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ayaa waxaa kursigiisii hogaamineed ee xisbiga taladahaya lagu wareejiyey emerson menangagwa ninkan ayaa waxaa laba toddobaad ka hor xilkii madaxweyne ku-xigeenka dalka ka qaaday robert mugabe xilka qaadista ay xubnaha zanu b f ay ku sameeyeen madaxweyne mugabe ayaa sii xoojisay baaqyada ee shacabka mucaaradka iyo ciidamkaba ay ku dalbanayaan in mugabe uu xilka ku wareejiyo warbaahinta zimbabwe ayaa ku warantay in madaxweyne robert mugabe uu galabta la kulmay saraakiisha ugu sarreysa militariga waa kulankii labaad oo ay labada dhinac ka yeelanayaan mustaqbalka madaxweynahan saddex iyo sagaashan jirka ah wararka ayaa sheegaya in taliska militariga uu madaxweynaha mar kale ka dalbaday inuu awoodda si nabad ah uu ugu wareejiyo shacabka sawiro lagu baahiyey websayte-ka madaxweynaha ayaa muujinaya madaxweyne mugabe oo xiran suud madow iyo garabaati oo gadaal ka taagan miis alwaax ah oo yaalla aqalka madaxtooyada wuxuu gacan qaadayaa jenaraalo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo saraakiil boolis ah dhinaca kalena guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ayaa muddo ka yar afar iyo labaatan saacadood u qabtay madaxweyne robert mugabe inuu isku casilo haddii kalena ay iyaga xilka ka qaadi doonaan hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne mugabe oo lagu magacaabo batrick zuwayo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan zuwayo oo ka soo hadlayay meel aanan la magacaabin oo ku taala south africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiisa madaxweyne mugabe oo hadda ah saddex iyo sagaashan jir uu yahay mid hagaagsan inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen milatariga arbacadii lasoo dhaafay sabtidii shalay ahaydna kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee haraare dadkan ayaa dalbaday in madaxweyne mugabe uu xilka ka dego madaxweyne robert mugabe ayaa kursiga madaxtooyada dalka zimbabwe ku fadhiyey muddo toddoba iyo soddon sano ah waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda afrika
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur nuur bukhaari oo noo soo koobiyey warbixintaasi ka hadlaysa xaaladda siyaasadeed ee dalka zimbabwe
wanaagsan mar kale weli v o a ayaad dhegaysanaysaan somalilan ayaa goordhow fasaxday isticmaalka baraha bulshada oo la xiray toddobaad ka hor waxaana si weyn loo sugayaa ku dhawaaqista natiijada doorashadii ka dhacday halkaasi guddiga doorashada ayaa sheegay inay dhamaystir aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal guddiga doorashada ayaa sheegay in ay iminka soo dhammaystireen tirinta dhammaan codadkii iyada oo shalayna la xiray muran ka dhashay tirinta codadka oo ka dhexeeya guddiga doorashada iyo xisbiga mucaaradka ee waddani warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray barkhad kaariye dadweynaha ku dhaqan somalilan waxay codbixinta doorashada madaxtooyada u dareereen maalintii isniintii aynu soo dhaafnay waxaanay safaf dhaadheer u galeen sida ay doorasho cod iyo qof a ugu dooran lahaayeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka shanta sanne ee soo socda hogaamin doona somalilan inkastoo ay jireen natiijooyin badan oo dadweynuhu isu gudbinayeen oo la xidhiidha tirada xisbi weliba ka hele doorashadii qabsoontay haddana tan iyo markii doorashadaasi qabsoontay dadweynaha somalilan iyo daneeyayaasha kale ee doorashadu waxay u dhegtaagayeen natiijada ka soo baxday guddida doorashada su-aasha ugu hadalhaynta badan dadku isweydiinayaan sifo kastoo isku soo gaadhaan ayaa ah goorma natiijadii lagu dhawaaqaya guddida doorashada ayaa marar kala duwan ku celceliyey in aan la faafin natiijooyin aan ahayn kuwa iyaga ka soo baxay taasina ay keeni karto jahawareer ku yimaada bulshada waxaanay guddida doorashadu iyagoo aragtidaasi ka duulaya ay shirkadaha isgaadhsiinta ka dalbadeen in la hakiyo baraha bulshadu ay ku xidhiidha internetka taasoo ay lix maalmood kadib shalay mar kale dib loo soo daayey kadib markii la gaadhay wakhtigai ay ku ekayd codsiga ay guddida doorashadu ku doonayeen in hakintaasi ku ekaato marka laga yimaado codsiga iyo wargelinta guddida doorashadu kaga dalbanayaan dadweynaha in aan la faafin natiijooyinkaasi haddana warbaahinta maxalliga ah ayaa xeerka anshaxa ee doorashadu waxa uu ka reebayaa in la baahiyo natiijo aan ahaynta guddida doorashadu soo saarayso guddida doorashada ayaa bilowgii hore sheegay inay ugu badnaan lix maalmood natiijada ku dhawaaqi doonaan hase haatee kadib markii cabasha ka soo baxday xisbiga mucaaradka ee waddani maruu hafayeenka guddidaasi ka hadlayay mid ka mida shirar jaraa'id oo toddobaadkan ay ku qabteen xarunta dhexe waxaa goorta ay natiijada ku dhawaaqayaan mar la weydiiyey
dhawaaqistu mar uun bay imanaysaa waa marka waxaasoo dhan la dhamayo laakiin haddaad iweydisaan imise qaadanaysaa idinma sheegi karo idinma oran karo waa berri waa saa dambe waa saakuun ama waa wiigga dambe ama waa toban casho ka bacdi waayo wax walbii dhacdada taagan bay ku xidhan yihiin hadba sidii wax u dhacaan dacwadu u dhammaadaan marka komishonku wuxuu doonayaa inuu xaqiijiyo wax kasta oo aanay meelna wax ka dhinaan ha soo dhowaysanina
guddida doorashada ayaa sharciyan ku dhawaaqaya natiijada hordhaca ah hase haatee maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa ku dhawaaqaysa natiijada kaba dambaysta ah barkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa
qoyska cabdikariim muuse qalbidhagaxoo ah sarkaal onlf oo dowladda soomaaliya u gacangelisay etoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladiisa iyo weliba aragtidooda ku aadan go-aan shalay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu sharci darrada ugu tilmaamay dbs t c qoyskan ayaa dalbaday in qalbidhagax xorriyaddiisii dib loogu soo celiyo oo dowladda soomaaliya ay ka daba tagto maryan cabdi maxamed oo ka mid a qoysaska qalbidhagax iyo fartuuna oo gabadhuu dhalay ayaa caashe cuud ay si wada jira khadka telefoonka ee magaalada gaarisa ugu horeysatay waxayna ugu horeyn xaaska qalbidhagax weydiisay goortii u dambeysay ee ay wada xidhiidheen
maalin baan xiriirnay oo nala soo waafidiyey maalinkaa wuuna salaamay oo ciyaalkuna weydiiyey annaguna waan salaamay muxuu kuu sheegay wuxuu ii sheegay inuu xabsi ku jiro oo uu xabsi guri ku jira oo maxbuus yahay magaalada cabdisabaabana ku xidhan yahay maxaa kaloo kuu sheegay intaa dheer sardilkii soomaaliya loogu geystay buu noo sheegay oo gaalkacyo iyo muqdisho labadaba loogu geystay yaa ii geysta buu yidhi
ciidamadii soo qabtay baa u geystay iyo kuwii loo keenayba labadaba way ka dileen
waa gartay marka xabsi guriga hadda uu ku jiro wax dhiba oo ama jirdil noocaasa oo uu kuu sheegay ma jirtaa maya hadda ayna wax jadila inuuna sheegin oo taa ka dambaysa marka dee waa maxbuus iyagana waa qof maxbuusa waayo siduu doono ma hadli karaad ka wadaa nacam a waa gartay waxaad ii sheegtaa caruurtiina wuu salaamay baa tiri imise carruura baad u haysaa
afar baan anagu hayaa shan kalena way jiraan oo xerada dhadhaab hadda ku sugan laga soo kusheegayo muqdisho intaba maadaa dhalay mise xaas kalaa dhashay maya laba xaas baa nahay marka adiga afar baad haysaa xaaska kalena shan bay haysaa a
waa gartay marka adigu ma gaarisaad weligaa deganayd mise xarigiisa kadib aad gaariso usoo wareegtay maya gaalka ayaan kasoo guuray goormaad ka soo gurtay labada kun iyo sideedkii si waa baan kasoo guuray markii la qabtay kadib ee dowladda ethoobiya loo dhiibay kadib banaanbaxyaa dhacay dad badan oo soomaaliya oo ka caraysaba arrintii kasoo banbaxay dowladda qudheeda iskumaanay raacin oo dad ka tirsan ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii federaalkeed baa ka carooday wararkaasoo dhan ilaa intee leeg waad kala socotaa wararkaasoo dhan waan la soconay waana la socdaa dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed way mahadsan yihiin aada iyo aad bay umahadsan yihiin waana mahad celinayaa say noo garab istaageen ee ay uga bilgisheen arrinta cabdikarin ay uga xumaadeen baan aada iyo aada ugu mahad celinaya waana la socdaa wararkaasoo dhan oo waana la soconaa haye wararkii ugu dambeeyey ee kaa soo gaadhay dhinaca dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya maxay ahaayeen waxay ahaayeen inay shalayto sideed iyo tobankii bisha ay ka wada fadhiisteen si fiicanna ay uga hadleen baarlamaankii ugana doodeen baa i soo gaadhay annaguna aanu ka arkayna t v-ga maxaan ku raada idaacadahan aanu ka dhagaysanay marka aada iyo aad bay umahadsan yihiin ummadda soomaaliyeed baarlamaanka waana u mahad celinayaa waana u mahadnaqaynaa waa gartay marka bal rajadaada ku saabsan in xabsigaa uu ka soo baxo mar kale xorriyaddiisii uu helo carruurtiisii uu dib ugu soo noqdo intee bay la eg tahay
rajadaydu way fiican tahay oo ma rajo xumi oo ruux islaamaha nahay iimaankaan qabaa ummad dinay maxamed baa nahay oo diinta maxamedyadan ku dhaqmaya allihii weynaaye waaxidkaha ee u dhiiday ee gacantooda geliyeen ilaahay uu gacantiisa kasoo furfuraan rajeynaya oo rajadaydu ma xuma balse waxaan leeyahay oo aan dirayaa oo cod sii hondirahayaa in cabdikariin laga daba tago ay ummadda soomaaliyeed ka daba tagto baarlamaanka soomaaliyeed ka daba tagto soomaaliya ay soo celiso xorriyadiisiina usoo celiso calankiisi iyo ciidiisi iyo dalkiisiina lagu soo celiyo oo nimankii dhiibay ee gardaduubay ay ka howlgalaan oe cabdikariin xorriyadiisa usoo celiyaan waxaana kugu wareejinayaa gabadhiisii uu dhalay oo fartuun cabdikariin oo igara fadhiya la hadal caash haye ii dhib walaal halo assalaamu calaykum asciid wacalaykum asalaam waraxmatullah yaa ila hadlaaya fartuun cabdikariin sheekh muse waa ina qalbi dhagax baa tahay
ha imise jir baa tahay fartuun sagaal iyo toban bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku saabsan maqnaanshiyaha adigoo gabar sagaal iyo toban jira aabbahaana uu xabsi ku jiro weliba xabsi dal shisheeyaa uu ku jiro bal dareenkaaga si kooban iigu cabir wallaahi dee waa la dareemi karaa qof kastoo maxaan ku idhahdaa soomaaliyeed iyo qof kastoo damirle waa la dareemi karaa ilmo maxaan ku idhahdaa aabahood laga xidhay oo meel haddana aysa isla joogin aabahay anigu muddo maanan arkin maxaan ku idhahdaa sagaal sano ama aanan arag ama adi toban sano muddo dhan maanan arag waxaan ku rajo weynaa inaan mar un aabahay arko siiba sanadkan baan rabay inaa bartay joogo aan oogu tago taana daruufo awgeed un baan na kala geeyey oo maxaan ku idhahdaa midba meel geeyey anagu m waxaan ku noolay magaaladan gaarisa iyo dalkan kenya asna wuxuu ku noolaa dalkii hooye iyo magaalada muqdisho fursad ooma aan helin waxbaan baranayay markii aan lahaa maxaan ku dhahdaa ay waxbarashadii iisoo dhamaateen lahaa aabaha ada aragtid oo sanadkan dhexdiisa aad welibana bishii sagaalaad baan ku ballansanay inaan isugu imaana muqdisho daruufta un baana kala geyso asnan wuxuu ahaa nin jamhad oo duur ku jiro oo halgamaya anna waxaan ahay shaksi arday oo waxbaranayaan ahaa waa gartay hadda aaba wuu xiran yahay gacanta ethoobiya ku jira soomaali baana dhiibtay fariintaadu maxay tahay ha
wallaahi horta ummada soomaaliyeed shacbiga soomaaliyeed damiirka iyo dhiiggale waanu ogna afar labaatan saac idaacadahana waan ka dhegeysanaa tiifiyadana waan ka daawanaa sida maxaan ku idhahday wadaninimada leeya aada u garab istaageen waanu ognahay baarlamaanka soomaaliya shalay maxaan ku idhahday kulankoodii ahaa boqol konton iyo labada xildhibaana u codaysay maxaan ku idhahdaa dhiibtay aabahay aabahay sheegay dhibitaankiis inuu khalad ahaa ururka horta runtii anaga ereygii noogu daraa wuxuu ahaa aabahay waa la qabtay waxaa shaksi kamid u ahaa ururka maxaan ku idhahday o n f sidaan oga sugeynay xukuumadii soomaaliya iyo maxaan ku idhahday farmaajiya kheyre aan oga sugeynay hadal iyo waxay lasoo shirtageen ururka owen lifta ergagixisa ereygii noogu daraa cabdikariin sheekh masaha la qabtay laa adkiin ereygii ugu daraa wuxuu ahaa ururkii dhammaa maxaan ku idhahday halgamayay ilaa iyo maxaan ku idhahday halgankiisa soo dhowr iyo soddonka sano ahaa in maxaanku xornimo doonka ahaa in lagu tilmaamo waa argagixis aduun innu argagixiso soo aqoonsanin owen lif shalay marka markay dhaheen baarlamaanka soomaaliya ururka owen lf maaha urur argagixisa ereygii ugu weynaa ku farxay wuxuu ahaa ereygaas ereygii maxaan ku dhahday kalena wuxuu ahaa cabdikariin khalad baa lagu dhigay labadaasba maxaan ku dhahday baarlamaanka soomaaliya waa nooga mahad celinay sida wanaagsan ay uga jawaabeen laakiinse waxaa meesha ku jirtaa baarlamaanka soomaaliya guddiga loo xirsaaray inay baadhaan aabahay arrintiisa ma aysan sheegin maxaan ku dhahday cabdikariin sheekh muuse ciddii wareejisay hebel iyo hebel shaksiyaalna maysan tilmaamin dambiilayaalna maysan sheegin aabahay ka dambeeyey waxaa kaloo aysan iyaduna aysan dhihin kama aysan cadeynin baarlamaanka hortiisa in cabdikariin sheekh muuse laga daba tegi doono ma aysan baarlamaanka soomaaliya ereygaa ku dhawaaqin annaguna taan sugayna waxay ahayd in cabdikariin sheekh muuse lagu cadeeyo dartaa in laga daba tegi doono maxaan ku dhahday shaksiyaadkii dhiibana dembiga dusha laga saaro laakiin maana loo cadeyna labadaas labadaasaan weli sugaynaa
kuwaasi waxay ahaayeen xaaska cabdikariim qalbi dhagax iyo gabadhiisa oo labaduba khadka telefoonka ee magaalada mandheere ugu warramayay waryahayga caashe ibraahim caashe oo dalkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo zahra cabdi axmed
wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maalintii shalay ahayd oo sabti ahayd waxa ay u buuxsantay muddo saddex sano ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba intii uu soo jiray maamulkaasi maxaa u qabsoomay maxaase u qabsoomi waayey oo ay dhabbaha cagta ku hayaan inay qabsadaan barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah oo uga jawaabaya dhegaystayaasha su'aalaha iyo anigaba madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan mudane madaxweyne soo dhow ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo maamulkaaga wuu saddex sano jirsaday sanadkan bal koonfur galbeed waxyaabaha u qabsooma ilaa iyo haatan maamulkaaga maxaa ka mid a
bilaabmen horta maamulkan maamul cusub oo aanan markii hore aanan xafiisyo iyo gudyo iyo inan midba lahayn oo meel biloob ayaa laga soo bilaabay ilaa horta xafiisyo iyo waa noo hagaageen marka ciidanna kolley oon hadda ciidan lagama dherga laakiin ciidanna waa waan sameynay saddexdii sano hadda aan soo dhaafnay ciidamo badanna waa sameynay waxaan rajeynaynaa ciidankaasna inaan haddana aan sii kobcino ama horumarino si uu ula wareego eriyooyinka oo ay joogaan waa gartay marka laga soo tago dhinaca amniga xataa markii la fiiriyo waxaa jirto in degmooyin ka mida saddexda gobol ee maamulkaaga ee baay bokool iyo shabeellaha hoose aysa isu furnayn al-shabaab meelaha qaarkood weerar inay geystaan hadda toddobaadkii lasoo dhaafay bardaaley inta udhexeysa baydhabo xataa weerar ayaa ka dhacay marka ambuusha oo ciidamo socda lagu sameeyey maxaad amniga wax uga qaban weyseen ood isugu furi weyseen wadooyinka annaga horta namba iyo boqol degmooyinkooda ciidamada ayaan ka tababarnay saddex saddex boqol ah waxaan ku tali jirnaa hadda ilaaha eedmo inay saddexdii boqol oo walbaba degmada eriyadeeda inta xuduudeeda inay inay inay xureeyaan marka ambushiya waa iska dhaca laakiin waa un lala dagaalamay ciidamaduba waana la dagaalameen reer koonfur galbeeda la dagaalameen wayna ka saareen meesha iyada ah wax dhibaatana kama dhicin dadkii socdayna magaalada si nabad ay ku geeyeen marka degmo walba waxaan rajeynaynaa inta degmada kale soohinteeda la-a inay inay xureyso ay hormariso ayaan rajeynaa geedka laisku furo wa gartay shabeellada hoosena shabeellada hoosena waxaan rabnaa sida bayo bokool baan saddex saddex boqol aan degmooyinkeeda igu tababarnay oo dad loo kala oo dadka u dhashay magaaladaas oo degan oo loo tababaro degmo walbana marka dadka yaqaano dadka yaqaano dhulka yaqaano inay xureeyaan ay ku socdaan annaga waxaan raadinaynaa in la helo ciidamo magaalooyinka inta magaalada ka socdaan baadiyaha ku socon karo wareegi karo dadka yaqaano dhulkana kala yaqaan in la helo waa gartay waa tahay madaxweyne waad mahadsantay barnaamijkan waxaa qayb ka ah qaar ka mida dhegeystayaasha oo dabcan su-aalo kaa weydiin doona muddadii maamulkaaga uu jiray iyo waxa uu qabsoomaya xaaladaha amni iyo xaalka maamulka koonfur galbeed mid ka mid a dhegeystayaasha qadka ku jira magacaa ku bilow halkaad naga soo waceyso iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed su-aasha uu qabtay sharaf xasan sheekh aadan ugu horeyn madaxweynaha waa salaamay magacii waa saabir cilmi yuusuf waxaan joogaa sweden caasimada labaad gothenburg madaxweynaha waxaan ugu mahad celinaynaa fursadan oo siiyey dhegeystayaasha v o e da qeybteeda af soomaaliga ay su-aalo ku weydiin karaan runaantii waxaan su-aasha weydiinaya waxay la xiriirtaa arrimaha amniga khaasatan gobolka shabeellada hoose sidaan ognahay gobolka shabeellada hoose waxaa ku dagaalamayo labo beelood muddo ka badan ku dhawaad toban sano dawladda wax soomaaliyeed wax kama qaban maamulka wax kama qaban maalin kasta waxaa taagan dadkii shabaab dhibaatada ay ku hayaan qabiilka dhibaatada ay ku hayaanna way taagan tahay maxaa maamulkiisa ugu qorshaysan inay ka qabtaan xaaladda marko oo taagan wax ka badan toban sano waa gartay mudana madaxweyne madaxweynaha waxaan waayo wuu ku maqlayaa ha kuu jawaabo annaga arrinta ayada aadan isugu daynay ugu yaraan saddex jeer afar jeer aan shir ku qabanay magaalada muqdisho una shir aan ku qabanay afgoyena saddex jeer aan ku qabanay cid walboo danaynaysana way og tahay dadkaas waa isku soo dhaweynay markaan markii dambe wada tagnay oo dadku waa la kala meelihii la kala haystay iyo sidii kalaha waa la kala qaaday kadib shabaabka labada dhinacba loo isticmaalo dhibaatooyinla gaarsiiyey laakiin alxamdulilah hadda wixii ayaga waa laga gudbay reerihii ayaga oo meesha isku hayay iyo wixii ku dhex jiray oo dhibaatada u keenaya way fahmeen hadda si wanaagsan dowladda dhexe iyo international community iyo maamulkaba way dhex galeen si wanaagsana loo wada heshiiyey alxamdulilah hadda ciidamadii awal laisku diri jiray oo kuwa shabaabka ay isticmaali jireen shalambood eriyadeedii iyo meelihii number conton ee kulligood hadda waa isku tageen maanta isku aragti waayeen odayaashii dhaqanka iyo olmaadada haweenka dhammaantood iyo urada bulshada dhammaantood way isla fahmeen waa dhaceen laakiin hadda alxamdulilah meel fiican ay joogtaan waayo madaxweyne waad mahadsan haatana mid ka mid a dhegeystayaasha nairobi nagala soo xiriirayo magacaaga ku bilow dhegeystaha nairobi joogo su-aashaad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataar xasan cali waxaan v o a kala soo xiriirayaa magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan marka ugu horeysa waa salaamaya marka xigta waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guuradii saddexaad ee koonfur galbeed madaxweynuhu waa in dowladda federaalka uu taageero ka helaa taageeradaas oo ah hal qof keliya ma bixin karo afar kun oo ciidamo oo u dhisan budgetkoodii iyo boqol afartan iyo lix xildhibaan mushaarkoodii iyo ugu yaraan soddon wasiir iyo soddon wasiir ku-xigeen mushaarkooda ma bixi karto dowladda federaalku hadaysan maaragtay taageerin ninka halka qof keliya asiga isma wadi karo taas taasaan leeyahay midda ku xigta dadka kasoo jeeda koonfur galbeed waxaan maaragtay ugu baaqayaa talena ugu soo jeedinayaa inay maanta ninka sharciyadda heesta oo mandatka loo doortay weli aan ka dhammaanin heesta ay taageeraan waxaan ugu hambalyeynayaa sanad guurada saddexaad waana ugu mahad celinayaa sida maaragtay shaqada uu u wado oo dadka deegaanka ugu adeegayo wabilahi tawfiiq waa tahay waad mahadsan tahay taladaada cabdisitaar waaya cabdisitaar sidaas oo kale oo kaaga mahad celinayna waktigaaga waata dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira oo gudaha dalkan maraykanka magaalada colombos kaga jira magacaaga walaal ku bilow iyo su-aasha aad u qabtid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed
sahra waa mahadsan tahay madaxweynaha sidoo kale koonfur galbeed isagana waa salaamaya shariif xasan hadda waxaa laga joogaa sida aad sheegteenba saddex sano xilligii loo doortay xilkaasi madaxweynenimo anigu marka anigoo soo koobaya waxaan rabay dhowr laba su-aalood in aan weydiiyo marka koowaad waxaan ka warhayaa in madaxweynuhu xilligii la doortay kadib baarlamaanka koonfur galbeed la aasaasay oo la sameeyey sidoo kalena muddada saddexda sano ee xilka uu hayay madaxweynuhu uu magacaabay golo wasiiro marka waxaan rabay inaan wax badan ka ogaado ma dastuurka koonfur galbeed baysan ku jirin in maamulkaasi madaxweyne ku-xigeen uu yeesho mise waa uu ku jiraa su-aashaas waa rabay inaan weydiiyo haddii uu dastuurka koonfur Waa taa kuu galbeed uu jawaabo.
qorayo haddii dastuurka koonfur galbeed uu qorayo in madaxweyne ku-xigeen uu maamulkaasi yeesho eh, maxaa madaxweynaha ka hor istaagay in muddo saddex sanaa maamulkaasi uu yeesho madaxweyne ku-xigeen waana mahadsantihiin En ma- en dastuurka waa ku jira koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeen weliba madaxweyne ku-xigeenna oo u dhahaa laakiin siyaasad degan oo madaxweyne ku-xigeenna lagu magacaabo weli ma hayno sababta oo ah meelo badan oo laisku haysto darteed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxyaalaha ka dhacaayo waxay u baahan yihiin arrin wada tashi badan lagu sameeyey dad badan la ogoleysiiyey ayay u baahan tahay marka intaasaa naga hortaagan haddana meel fiican ay maraysaa biidn illahi alkariim sababaha oo amni darada iyo isahaysidkaas iyo siyaasadda oo aan deganayn ayaa naga hor istaagtay wax kaloo dhibaataa ma jiraan haddana waqti dhow in la in la dhameeyaan rajaynaynaa biidn illahi alkariim waa tacab dirsaaq waad ku qanacday soo ma Ah, si wanaagsan inkastoo waqtigu aada u dheeraaday laakiin haddana dee madaxweynaha isagaa meesha maamula marka kollay xilliga ay la haboonaataan baan filayaa inuu magacaabi doono haddii aan la idmo Al- waxaan rabay adigoo raalli inaan weydiiyo ma madaxweynaha magacaabaya mise waa la dooranayaa dastuurka koonfur galbeed muxuu qabaa dastuurku wuxuu qabaa in la magacaabo marka aniga in la magacaabo madaxweyne ku-xigeen hadda wax weyn oo hadda ay nagala maqan tahay kale ma jiraan laakiin mushkilada jirto siyaasad degan inaan ku magacaabno meelahay ka imaanayaan qofka dadka taladoodii in s- meelo badan ayay nooga xiran tahay marka taas darteed ayaan ula maqannahay si deganaansho leh inaan u sameynaan rabnaa haddii ilahay idmo waa mahadsantaha waa tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay madaxweyne adigana waan kaaga mahadcelinayaa waktigaaga iyo sida Shukran, shukran, Aw, shukran, dhinaca shukran, kale shukran.
maamulka koonfur galbeed waxaa jirto in eh, marka laga soo tago taasi koob iyo tobankii bishan ay ahayd en, lix iyo tobankii bishan eh, koo iyo tobnaad ay ahayd inuu ka dhaco shirki golaha wasiirada maxaa diida oo shirkaas uu qabsoomi waayo ma dhinac amni ma dhinac tasiilaad ma dhinac kaleeto dhibaatooyin kalaa jiro maxay tahay sababta ay keeni weyso inuu shirku ku qabsoomo baydhabo maya shirka baydhabo inuu ku qabsoomo wax dhibaato ma jiraan amni darana ma jirto maanta cid walba waa ogtahay alxamdulilah baydhabo amnigeeda ilaahay baanu ugu mahadinaynaa hadda waa fiican yahay oo waxaanu ugu mahadinaynaa ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliyeed militariga booliiska iyo nabad sugid iyo kuwa reer koonfur galbeed marka waxaa jira shan iyo tobanka ra-iisul wasaaraha iyo aniga waxaan wada tagnay baraawo safaraan wada galnay way suuroobi weysay marka lix iyo tobanka in lasoo safro annagana toddobiyo tobanka xaflad sanad guurida aan qabnay marka arrimaha dartooda waayo insha allah waqti dhowna waa ka dhici doona waa garta waaya waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira en ah, dabcan magaalada muqdisho kaga jiro saan u malaynayo nabadoon dhikilow bal magacaa ku bilow oo saddexaan adigoo mahadsan iyo ujeedadaad noo soo wacday Eh, waa mahadsantihiin adiga iyo madaxweynaha waan salaamayaa iyo dhegeystayaasha Eh, waxaan jeclaan lahaa su-aal amniga ah inaan weydiiyo iyo maxaa la yidhahdaa haddii ogolaato waa tahay hore u soco
Eh, waxaan jeclahay gobolkaas waa gobol aad u barwaaqo badan Eh, saddexdaas gobol ee uu ka kooban yahay maamulka eh, saddexda gobol ee uu shariif madaxweynaha ka yahay waxaa jirta mushkilada amniga inay xadda ka baxsan tahay oo gobolka intiisa badan la haysto gaar ahaan dhul beereedka marka madaxweynaha waxaan jeclaan lahaa haddii uu noogu qancin karo ma jiraa qorshe u diyaarsan maadaama hadda dowladdii walaad eelada dagaal baan ku qaadaynaa nimankii oo la soo aaday dhinaca afgooy iyo kor loo soo aaday ayagana inay qorshe sameeyaan oo barnaamijkaasi oo dhulka beeraha ee mushkiladda ku jirta iyo rabo in lagu nadiifiyo haddii ay jirto si dadka deegaanka wax soo saarkiisii dibka looga baxo oo qaxootiyada iyo barakacyaasha dib looga noqdo taasaan weydiin lahaa madaxweyne adoo mahadsan waad mahadsan tahay madaxweyne runtii amni darada waa jirta aad i aad aan uga xunay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay amnina siiyo ciidamada amisom walaalaheena oo dhiigooda noo huraya adigoo ayagoo aad i aad u mahadsan iyo kuwa ciidanka dowladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidaba dadaal badanaa la wadaa waxaan rajaynaynaa in waqtiyada soo socdo oo al-shabaab meeshaas laga erabtiro biidn illahi alkariim annagana reer koonfur galbeed ahaan waxaan rabnaa meel kastoo la qabto inaan ciidan oo loo kala oo dadka iyo dadka iyo dhulka kala yaqaano in la sameeyo ayagana ay hayaan walaalehen amisom iyo militarigan ay xoreeyaan ciidamo oo deegaanadaas dadka yaqaana ama ayagana inta loo qoro ayagana haynta iyo joogidda iyo maamulka dadka in ayagana ay qabtaan ayaan rajaynaynaa biidnillahi alkariim arrintaasna dowladda soomaaliyeed ee madaxweynuhu wuu ku dhawaaqay dowladdana qorshay ka samaysay annagana qorshahaasaan kula shaqaynayna marka hore waxaan salaamayaa madaxweynaha koonfur galbeed shariif iyo v o a da zahro marka hore waa salaamantihiin waad mahadsanta waa kaa qaadne magacayga waa doctor nuur maxamed xasan waxa aan ku noolahay waddanka maraykanka gaar ahaan texas shariifka waxaan rabaa inaan weydiiyo walaal shariif deegaanada adigu aad ka talisid qaarna waxaa ka taliya shabaab qaarna waxaa ka taliyo ciidamo beeleed sida ciidamada oo qoloba meel ay iska haysato taasi waan ogsoonnahay gacantaada kuma jirto laakiinse inta adiga hadda gacantaada ku jirto oo adiga aa maamusho maxaad ka qabatay iskuul ma dhistay jaamacad ma dhistay waddooyin ma dhistay isbitaallo ma dhistay wax horumar ah oo dadka bulshada ay ku horumarayaan dhaqaalihii ma ma samayseen maxaad ka qabatay taas waa su-aasha koowaad waa tamidaada koowaad ha kaaga jawaabo waktiga magaala madaxdaada waa baraawe sababta aad ugu guuri weysay baraawe maxay tahay maa maadaama maalin horeba ra-iisul wasaaraha uu tegey oo meesha la tegi karo adiga maxaad ugu guuri weysay baraawe waa meel istaraatiijiyad leh oo dhaqaale aad ka abuuri kartid oo saddexda maamul dhaqaalaheeda aad ka kabi kartid oo waad xeeb leh oo wax mahadsantaha leh waa yahay ha kuu jawaabo madaxweynaha waktigaaga waa yahay mudana madaxweyne mid saddexaad haddii lagu dari karana maya waa fiicnaan waa- lahayd waa aad oo baan mid- mashquul u nahay marka waxaan jeclaan lahaa inuu taas kaaga jawaabo labadaas kaaga jawaabo haye madaxweyne baydhabo horta hadda anaga baydhabaan joognaa run waayo baydhabo wixii aan ka qabanay ishaa macalin ah cid walbana waa og tahay alxamdulilah amnigeedana waa fiican yahay. iskool waa laga dhisay isbitaal waa laga dhisay jidid waa loo dhisay kuwa badan oo dhimanna waa la dhisi doonaa anaga kun fayakunu manihin laakiin wixii karaanka naga ah horumar badan aan ka sameynay taas cid walbana waa og tahay dadaal badan aana ka wadnaa meelaha uu sheegay walaalkay sida gobolka shabeellada hoose oo run oo ciidamada ee shabaabka iyo kuwa ay haystaana waddanka oo dhan a dhibaatadaas ka jirtaa laakiin anaga waa la tacaalaynaa waana u taagannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nagu guulayo annagoo kaalmaysanayna ciidamada amisom iyo dowladda soomaaliyeed wax badan aan ka qaban doonaa haddana waxaan rabnaa ina degmooyinkaas ciidamo dadkii kulli shabaabku dadku waa soo karay markii hore waa lagu qaldamay laakiin dadku way fahmeen hadda kuwan naxarislaawayaasha oo ayaga ishaligaayo ummadda haligaayo cid walba maanta waa kasoo horjeedaa waxaan rajaynaynaa dadku inay iska celiyaan annagana inaan abaabulno oo ciidamo iyo aan u sameyno ayaan rajaynayna iyo siyaasad ay ay kula diriri karaan sida dowladda soomaaliyeed bay ku dhawaaqday midda kale baraawo baraawo annaga waxaan ugu guuri lahanaa inay istiraatiiji tahay dadkii fekeray oo maamulkan dhisayay ayaaba caasimad ka dhigay taas waxaad waayo waa ognahay waxaan u guuri laanahay airboor kama samaysna maanta maadaama aan wadooyin la mara aanan jirin helicoptera lagu tagaa helicopterna mar walba lama helayo waxaan daraad u tagnay in airboorka ay noo maalgelinayaan s s f ee runtii in airboorkaas lasoo dhagax dhigo airboorkaas la dhiso marka airboorkaas haddii la dhiso insha allah bidnillahi alkariim horaan ka guureynaa haddana dadaalkii loo guuri lahaa baan wadnaa lagu guuri lahaa oo meesha lagu degi lahaa aan wadnaa
waa tahay madaxweyne aad baad u mahadsan tahay een, dhinaca kale markii la fiiriyo een, waxaa jirta in madaxda maamul goboleedyada dhowaantan aad ku heshiiseen oo aad keenteen een, arrin la xiriirta een, ah, ka- kalfadhi aad yeelateen kadib aad yeelateen guddoon gaar ah oo maamul goboleedyada madaxdooda isugu yimaadeen shirka kismaayo inkastoo markii dambena magaalada muqdisho aad tagteen dad fara badan waxa ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada waxay ku egyihiin magaalooyinka maamul goboleedyada madaxda ay joogaan magaalooyinka kale banaanka ma aadaan wax kale ma raadiyaan een, haddana waxa ay kala qoqobayaan dadkii soomaaliyeed oo soomaalinimadii iyo dhaqankii iyo dadkii isku dhex jirka ayaa haddana sii kala dhimanayso marka eedda noocaasa inkastoo guud ahaan ay idin haysato haddana si gaar haddaan adiga kuu weydiiyo maxaad uga jawaabaysaan arrinta iyada eed aanan eed aanan sal iyo raad lahayn waayo annaga horta waxaanan constitutionka noo oran ma jirto inaan iskaashano oo maamuladu ay iskaashtaan sohmay leeyihiin meelay iska soo gaaraan amnigooda ha ishuseeyo horumarkooda ha ishuseeyo marka annagoo dowladeena soomaaliyeed la sheeqeynano oo dowladda aan maamulada dowladaha ka xigta dowladda federaalka aan nahay oo aan ognahay oo dowladda soomaaliyeed aan la shaqeynayno maamuladu inay iskaashadaan oo iska warqabaan constitutionkaana siinahay waxaan gooni u samaysanay maaha annaguna wax ma kala qoqobno annaga sidii maamulada hoos loogu dejin lahaa degmo gobol gobol haddii la keenay degmo loo geyn lahaa tuulo loo geyn lahaa cid walba meesha ay joogto beerteeda ay ku yaalaan ama xoolaha ay ku dhaqato inay biyo nadiifa iyo iskool iyo isbitaallo iyo nabad inay ku hesha ayaa laga shaqeeyo haya marka wuxuuna hal maalin ma samaysmayaan marka dadaal badanaa la wadaa maamuladu wax dhibaato ay wadaan ma jirto in hadda ay magaalooyinka caasimadooda ay joogaan oo meelo badan shabaab ujiidka u gala oo miinooyin dhiga oo dadka dhiba wax jiro waayo taas laakiin midda la rabo hadda in laga gudbo oo loo shiraa oo laga hadlaa oo loo fadhiisanaa ka mid waa garta laakiin madaxweyneyaal marka aad adinkii tihiin madaxweynihii guud ee dhexe federaalka ahaa inaad gelinaysaan ciriiri ma muuqata oo dowladnimadii guud ay idinkala weyn tahay midda heerka gobol oo goboladii aad u aragtaan inaad si gaara dowlado ula dhiilgaraynaysaan
waa xoojinayna haddaan diid haddaan anigu aan aan aan carida gelinayno ma tegaynaan dehlen madaxweynuhu markuuna marti qaaday hor aan ka tegnay laakiin anaga inaan tashano xaq aan u leenahay constitutionkaana siinayo dirisnimadaana siinaysa dhaqankaana siinayo amniga sida loo sugi lahaa oo wixii la kala roon yahay lasugu sheegi lahaa wixii lasaga baahiyay laga qaadan lahaa taas waxaana siinaya constitutionkaana siinayo taas dowladda dowladda markayna marti qaaday hor aan ugu tagnay waa la soo shirnay wax dhibaataana kama jiraan marka dad waxaa jira waktigoodii inay wax un ay si u bedelaan oo maadaama hadda ay arkeen inun facebookadani wax lagu qorqoro een dalka iyo dadka aanan ka naxaynin waxay rabaan iska qorqoro dadka caayo oo iska socdo kuwa saasa waxay qorayaan waxay kasoo qaad leeyihin ma jirto annaga waxna ma kala qoqobno federaalismkana horumar waayo wuxuu kala qoqobay wuxuu haleey ma jirto maamulkiioo la fidiyey amnigioo la fidiyey horumarkiioo la fidiyey taasoo taasoo ka turjuma zahro hal jaanis ma lasiin karaa waktiga aadna ugu yar haddaad soo koobi karto ha waa soo kooba shariif xasanow aqoon-yahanada digil iyo mirifle walaalow taas sameey contribution contribution badanna waa ku gelinaynaa oo si wax loo horumarin lahaa dhaqaalana waa kugu deeqaynaa nagu martiqaad shir baydhabo aada aa aada umahadsan tahay saacaddan laga bilaabo shirka waa baaran yahay noo imaada na arka idinkoon meelaha wax noogu shee sheegeen oona dhaliilin xaaladda aan ku suganay iyo situationka anaga iyo wax wadanka looga baahan yahay iyo wax yaala nala arka laakiin qof ama qof naceyb ku jiro ama ama qof jaceyl ku jiro inuu inta wax sheego la qaato lama socsana saacaddan laga bilaabo cid walba ciddii dalkaas iyo dadkan inay wax u qabato rabto diyaara unahay waana martiqaadey baydhabo kusoo baratay way jecel yihiin aniga oo kale waxaan ka soo jeedaa jubbada hoosaan ka soo jeedaa laakiin baay waa ku kore dugsi dhexa aga baxe dugsi sare aga baxe
diyaara unahay noo imaada kaaleena arka waxaan ku sugana iyo waxaan nahay ayadoon lisxaman waa hagaag dhegeystahaas halkaas aan kaga gudubno waad mahadsanta mudan madaxweyne dhegeystihii ugu dambeeyey ayaa had ku jira walaal magacaa ku bilow iyo su-aashaad weydiin lahayd madaxweynaha maamulka koonfur galbeed aad baa u mahadsan tahay sanaa cabdi axmed madaxweynaha koonfurka galbeedka soomaaliya waan salaamaya marka koowaad salaanta islaamka asalaamu calaykum salaan kadib su-aashayda waa dhegeysanayay barnaamijka su-aashayda waxay noqonaysaa aan rab inaan weydiiyey madaxweynaha maamul goboleedka koonfur koonfur galbeed ee soomaaliya sidaan dareemayno koonfur galbeed dhinacan bay iyo bokool iyo dhammaan intuu ka tigsan yahay maamulka waxaa ka jira baahiyo aada u tira badan iyo dhibaatooyin badan oo mataqaanaa xagga hadday noqoto amni iyo hadday noqoto xagga bini-aadinimo intii la doortay nooma muuqdaan wax micnihii horumar eh oo ay maamulka uu sameeyey hadday noqoto dhinac kasta waa la weydiiyey dhinaca ammaanka iyo horumarka waa la weydiiyey su-aal kale oo ka baxsan ama tala soo jeedin arrinkaas ka baxsan ma u haysaa adoo mahadsan waa mahadsantahay sahro haddii ay ay tahay haddii su-aasha la weydiiyey tala soo jeedinta waxaan weydiin lahaa su-aal kale aan weydiin lahaa su-aasha kale aan weydiin lahaa waxay tahay inta badan waxaa ka dhaca aagaas dhacdooyin mataqaana tiro badan oo ciidamada koonfur galbeed leeyihin way geystaan ama dad dadyow laleeyahy way dhibaateeyaan ayaga oo marka waxaan rabaa inaan weydiino bal arrimaha noocaas oo kalea madaxweynaha iyo maamulkiisa maxaa kaga qorshaysan inay kaga hortagaan macnaha tacadiyada ay badanaa geystaan ciidamada waata madaxweyne adoo soo koobaysid waana qofkii ugu dambeeyey dhegeystayi ugu dambeeyey la horta anaga ciidama hadda taadiye badan hadda oo bani aadan waayo dad qori haysto oo meel dagaal joogo oo wax waa ka qaldamayaan laakiin ciidamo hadda u ku talagashan inay dadku tacdiye geystaan meel aan ku ognaa ma jiro ninka tacdi geystana waxaa la horgeynayaa sharcigaa la horgeynaa mar walba lagama ogolaanayo in ummaddaa lagu tacdiyo marka mar walba diyaar umanihin annaga qof dadka xumeeyo qofkii taadi geysto in sharciga la horgeeyaana noogu qorshay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga iyo muddadii aad khadka telefoonka anigiiyo dhegeystayaashaba su-aalaha nooga jawaabayso mudana madaxweyne waa maasantaas aad baan kaga mahadcelinaya shukran jaziilan sidoo kale guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanay maamulka koonfur galbeed oo saddex sano jirsaday sabtidii toddobaadkan waxa u qabsoomay maamulkaasi iyo wixii aanan u qabsoomin guud ahaana barnaamijka oo uu marti noogu ahaa madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed sharaf xasan sheekh aadan ayaan intaasi kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsan tahay sahre cabdixamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatana nairobi mudane ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa galabta lagu toogtay deegaanka mathare ee magaalada nairobi iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xiisada ka taagan xaafadaha isku raranka ee magaaladaasi wariyeen khadar maxamuud xareed ayaa warbixin kooban oo dilka xildhibaankaasi nooga soo diray magaalada nairobi dalka kenya weli waxaa ka taagan xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay diidmadii ay mucaaradka ku gacan sayreen natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalka kenya ka dhacday bishii hore deegaanada ugu daran ee ay ka taagan tahay xiisadda u dhexaysa ciidamada booliiska iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka waxaa ka mid ah deegaanka mathare oo ka tirsan magaalada nairobi islamarkaana ay ku badan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ee naasa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya islamarkaana ka mid ah xildhibaanada garabka naasa oo lagu magacaabo antonio luwak ayaa lugta looga toogtay deegaanka baba endogo xilli maanta uu halkaasi iskudhacyo ku dhex marayay ciidamada booliiska iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ee kenya dhaawaca xildhibaanka ayaa isbitaalka loola cararay ayadoo weli xiisaddu ay ka taagan tahay deegaanka baba endogo xiisaddan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii xalay afar ruux lagu toogtay nawaaxiga jiinka webiga ee deegaanka mathare ee magaalada nairobi afarta ruux ee lagu dilay deegaanka mathare ee magaalada nairobi ayaa waxaa ku jirtay qof haweenay ah kuwaasoo ay dileen dablay hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan taliyaha ciidamada booliiska ee magaalada nairobi japet kombe ayaa sheegay in xasiloonnida deegaanka mathare ay dib u soo celinayaan islamarkaana ay bilaabayaan baaritaanka kooxihii ka dambeeyey dilkii xalay ka dhacay magaalada nairobi oo uu sheegay inay dhici karto inay la xidhiirto aanooyin qabiil deegaanka ay rabshadahan ka bilowdeen ee mathare ee magaalada nairobi ayaa ka mid ah meelihii ay ka dhaceen rabshadihii ugu xumaa ee doorashooyinkii middan ka horreysay isbahaysiga mucaaradka naasa ee dalka kenya ayaa ku gacanseeray natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee bishii hore lagu qabtay dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
waad mahadsan tahay waryaheena magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa markaana dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o ada dhegeystayaal ereyada dhallinyarada warbaahintu ay beryahan ku turunturooto waxaa ka mida boqoole ama boqoole maalin aan sidaas u sii fogayn ayaan idaacadaha middood waxaan ka maqlay weriye dadkii dhegaysanayay uga warramaya nin madaxweyne ah oo meel u sadcaaray korkaas buu warkiisii ku bilaabay madaxweyne hebel oo wafdi ballaaran hogaaminaya ayaa shalay goor hore wuxuu u boqoolay gobol hebel waxaase kaasigala daraa weriye kale oo isagana aan maqlay isagoo leh wasiirka arrimaha dibadda ee dalhebel ayaa xalay fiidkii dalhebel u boqoolay markaas baan la amankaagay sida uu weriyuhu uga ilduufay macnihii koobnaa ee asal ahaan ereyga boqoole uu af soomaaliga ku lahaa aan caddeeyo wuxuu ereygaani ka mid yahay dhowr kale oo macno ahaan la daris ah soomaaliduna ay ku kala tilmaanto xilliyada uu sodcaalku dhaco waa erayo aynu ka garan karno qof hebel goortii uu sodcaalay iyo halkii uu ku sugnaa amintii uu ka dhaqaaqay ma aroor bay ahayd ma waxay ahayd harsimo iyo wiire wiire ma garab bay ahayd mase habeen dumay ayay ahayd waxaa erayadaa ka mid ah jarmaado kallaho boqoole darandhool werwer caraabo galbasho guure ama guurid gudoodi iyo madhaha qaar kale oo haatan xusuustayda ka maqan haddii uu qofku aroor hore sodcaalay waxaa la yidhaahdaa hebel wuu jarmaaday ama wuu kallahay duhur ay qorraxdu ku rushahay cid kale ay ku kala baranto iyo mar ay harsimadii tahay haddii uu ambabaxayna waxaa la yidhaahdaa hebel wuu boqoolay ama wuu dharandhoolay ama wuu werweray haddii uu galab dhoofana waxaa la yidhaahdaa hebel wuu caraabay ama wuu galbaday goor habeena haddii uu waddada cagta saaray waxaa la yidhaahdaa hebel wuu dhaalmaday ama wuu guureeyey ama wuu guuray ama wuu guday nasiib daro erayadaas mid qura ayaa laga maqlaa dhallinyarada warbaahinta af soomaaliga wax ku tabisa kaasoo ah boqoole oo ay u adeegsadaan xilliyada sodcaalka oo idil iyada oo laga yaabo goor ay waabari tahay inuu sodcaalay ayaa qaar ka mida wariyayaashu waxay ku warramaan madaxweyne hebel ayaa shalay dal hebel u boqoolay waana gef aan sabab lahayn ereyga boqoole oo macnihiisa dhabta ah xambaarsana wuxuu muush ka yahay maansadii hore ee soomaalida iyo midda waayadan la tiriyo labadaba madahaygana waxba kuma jabna haddii aan farta idinkugu fiiqo meel ka mida meelaha uu ereygaasi kaga xusan yahay gabayadii uu inooga tegay duqii maansiyahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan wuxuu ku jiraa tixdiga sha'a oo jeer uu wadaadku u tiriyey garaad maxamuud cali shire iyo tolkii uu u duubnaa garaad maxamuud oo qaybihii hore ee qarnigii labaatanaad ka mid ahaa madaxdii soomaalida kuwii ugu magac dheeraa iyo sayid maxamed waxaa jirtay muddo ay aada isugu dhowaayeenoo uu xidhiir adagi ka dhexeeyey markii dambe waaba la xidhiiray oo waatuu sayidku guursaday garaadka walaashii bulla cali shire gabadhii quruxdeeda awgeed bulla shubato ay ku koolkoolin jireen markaas buu waadeeqsigii geel fara badan ku bantookay garaadkii iyo intii xigta iyo xigaalaba u ahayd dabadeed garaad maxamuud iyo tolkii uu muqadinka u ahaa siday daraawiish u ahaayeen ayay maalintii dambe isaga iyo sayidkii kala boodeen sabab ay lahaydba markaas bay habeen oo madow xaruntiisiiba ka guureen iyaga oo wata kadimadii geela ahaa ee ay daraawiish ka heleen calmadow iyo buulaydii ay degi jireen intay la galeen ayay haddana gabayadiga sha'a dadkii socotada ahaa sayidkii ugu sii dhiibeen taasina waxay ahayd tallaabo wadaadka si weyn uga cadhaysiisay isna nin aan gudabtiisu duugoobin buu ahaaye maalintaas buu ku tashaday inuu aarsado waase marka ay u soo marto libaax dhaawacan wuxuu u ilbalacleeyaba dhowrgu kadib ayaa ilaaladii uu dirsaday uu midba mar u soo galay war aan lagu kala bayrin isna uu ku farxay ayaa dhagaha loogu shubay waxaa loo sheegay nimankii ku ballan furay oo wata geelii daraawiisheed iyo kii ay horay u lahaayeenba inay buurta ka soo degeenoo ay degan yihiin kolkaas buu isagiina si deg dega col u qalqaalay kaasoo la soo noqday geelii daraawiish laga tabcaday iyo wixii alla ugu darayba dabadeedna mararkaas oo kale siduu yeeli jiray intuu yeelay ayuu mariyey gabay degasho ah gabay qurux miidhana oo xeeldheerida af soomaaliga marag looga dhigan karo gabay uu ku muujiyey aqoontii xaddhaafka ahayd ee uu u lahaa degaanka soomaalida gabay ay dhab uga muuqato hibadii aftahannimo ee lagu galladay gabay diiwaanka gabayadiisa haddii uusan ku jireen uu wax kala dhantaaran noqon lahaa gabay si gaara inoo baraaya dhulka uu geelu ku dhaqmi karo iyo degaanka u daran sida buurta iyo bananka inaan wada mariyo wakhti uma helaayee aan idiin soo gudbiyo meerisyada tixda kuwa ugu horreeya wuxuu sayidku yidhi bogadaawad waataan lahaa bari ka soo dhiibe waataan bidhaan qurux sanay soo bajoodeeye waataan baadi celiyoy lahaa yayan baylihine barbar uga duwaataan lahaa buurtayay korine waataan banu u diil lahaa yayan baalidiine waataan badkuma caymatee soo barrood iriye boholyowga hawd yay durduro budulka raacdaayee balli shiil kaliishay tagtaa biliqda dayreed ee kobta ariga beeduhu dego yay kor uga baadaay banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqolaha halkiibay sidii badanli roortaaye biciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen bilcil faraq ku yaal bay taqaanbaariga u saare hareeriga ka baxay foocyaday baaca gelisaaye sida geriga bayraha ah bay bocosha laacdaaye bilbilaha mareer caaralay baraqda daaqdaaye barqamaaga geyraha baxay balagta goysaaye caleen baahday tuurfaahista iyo bulush cantuugtaaye bakadihiiyo xiitoolahay banan u raacdaaye burca toon leh bacad ciid leh bay barahoyaadaaye intaas bay ku baayiri jirto baashi ku ahayde baran mayso meeshaa degtaan boqol alluu naariye bog colluudan beergodani waa ba'yo hooggeede ka soo bixiya waataan lahaa badcaddii gubane sheekada iyo milgada gabayga ayuunbaa ila tegaye ujeeddadeedu waxay ahayd inaan maase ku tusaaleeyo adeegsiga ereyga boqoole marka uu hagaagsan yahay waxaan u dan lahaa oo keliya meelisyada ah banka waa ka carartaa sidii gan iyo buubaale boqoolaha halkiibay sidii badalli roortaaye baciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareen maxaa kolka inoo diidaya haddiiba aynu naqaan goortii uu hebel sodcaalay inaynu adeegsanno kolba ereyga ku habboon oo afkeenna hodanka ah ay goortaasi ku leedahay waxay ila tahay waa waxba dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduw maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsanyay axmed faarax cali daaja oon la socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington dhegeystayaal ciddii ay seegeen warbixinadii iyo waraysyadii aanu idiin sii diinay waxay dib ugu laaban karaan website-ka v o a somaly dot com halkaasi oo ay dib uga daalacan karaan barnaamijkii caawa oo idinla socodsiina anigu waa maxamed cabdiye zaare cabdi axmed iyo weliba bashiir abikar intaynaan xidhinse bal aan wararkii caalamka kuwoodii ugu door koroonaa mid idinku celiyo xisbiga talada haya dalka zimbabwe ee zanu p f ayaa madaxweynaha dalkaasi robert mugabe siiyey ilaa iyo duhurka isniinta si uu xilka uga dego amaba maamuusxay ka xayuubin lagu sameeyo xisbiga ayaa madaxa xisbiga u magacaabay emerson munangagwa oo laba toddobaad ka hor u madaxweyne mugabe xilka keriyey hogaamiyaasha xisbiyada hadhaadee hogaamiyaasha xisbiga ayaa sidoo kale haweeneyda madaxweynaha grace ka eriyey xilkii madaxa xisbiga ee garabka dumarka sabtidii shalay ayaa kumanaan dad ah oo aad u xamaasadaysanay ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada si ay madaxweyne mugaabi ugu cadaadiyaan inuu xilka ka tego intaasina waxaan ku joojinaynaa barnaamijkii fiidnimo zahraye waa sidaasi maxamed oo guud ahaanba dhegaystayaasha waxaan leenahay ismaqal dambe oo xiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.